galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa arbaca bisha janaayana waa sagaal sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitroban iyo bogeena v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaasha aqalka kongareeska oo la filayo in maanta mar kaleeto ay kulmaan kadib hadalladii ay xalayto isku weydaadsadeen telefishinada
cododkii madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha aqlabiyadda koongareeska ama aqalka wakiilada nancy pelosi oo ay kaga hadleen arrimaha ku saabsan xirnaanshiyaha dowladda iyo sida ay ugu kala fakar duwan yihiin arrimaha ammaanka xuduudaha sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja cumar maxamedow gabaygii ka tegey curitinkiisiiye cibaadaysa mooyee adduun caashaqii dhigayee cuqaashii horeeto iyo intaan cali ka soo gaadhay ama aan caddaanba u arkay yaan caali laga hayne
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne donald trump bool manaforta ayaa xog ku saabsan codadka ra'yiga dadweynaha la wadaagay qof xiriir la lahaa sirdoonka ruushka sida ay shaaca ka qaadeen waraaqo maxkamadeed oo la diiwaan geliyey talaadadii shaac ka qaadistan ayaa sii xoojinaysa cadeymo isa soo taraya oo muujinaya in ololaha trump laga yaabo inuu isku dayayay inuu la shaqeeyo ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweynaha ee labadii kun iyo lix iyo tobanka si kastaba dacwad oogayaasha federaalka ayaan weli wax kiis ah u samaynin inuu jiro shirqool uu ku lug lahayd markaasi ama la doonaya in lagu farageliyo ololaha doorashada dacwad oogayaasha kooxda la shaqeysa baaraha guud ee dacwadani robert muller ayaa sheegay in manafort uu ka been sheegay inuu xogtan la wadaagay constantin kilimink oo ah nin markaasi u dhashay dalka ukraine oo xiriir la lahaa sirdoonka ruushka si kastaba manafort waxa uu beeniyey inuu si ula kaca u qirayay markaasi uu u qariyey arrintaasi waxaana uu ku dooday inuu hilmaamay sababo la xiriira mashquulqii badnaa ee uu ku guda jiray xilligii doorashada kooxda muller ayaa baaraya faragelinta ruushka ay ku sameeyeen doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka waxaana eedeymaha cusub ee ka dhanka ah manafort ay sare u qaadaysaa suuragalnimada ah in akhbaaraadkii uu siiyey ay caawiyeen dadaaladii ruushka
madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa u anbabaxay dalkiisa kadib markii wada hadal qaatay laba maalmood uu la yeeshay madaxweynaha shiinaha shi jimping tareen gaar ah uu saaran yahay kim jong un ayaa waxa uu ka ambabaxay magaalada beijing maanta oo arbaca ah isagoo kusii jeeda xadka waqooyi halkaasoo la filayo in uu ka galo kuuriyada waqooyi aroorta hore ee maalinta khamiista ah booqashada kim jong un oo ah tii afraad oo uu ku tago dalkaasi shiinaha oo kuuriyada waqooyi ay iska bahaystaan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa waxa ay kor u qaadaysaa warar leesla dhex xulayo oo ah suurtagalnimada kulan madaxeed labaad oo dhex mara madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump iyo kim jong un wakaaladda wararka u faafisa dalka kuuriyada koonfureed ayaa tibisay in kim jong un uu maalintii ugu dambeysay ee booqashadiisa uu booqday warsha samaysa daawada oo ku taalla duleedka beijing kadibna ay wada qadeeyeen madaxweynaha shiinaha madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska ayaa shalay oo talaado ahayd ku caddeeyey khudbado telefishinka dalkaasi ay baahiyeen inkastoo markaasi ay isku raacsanaayeen adkeynta ammaanka xuduudda haddana waxay ku kala fogaayeen heerka iyo dhaqaalaha la gelinayo ilaalinta xuduudda is-horfadhiga labada dhinac ayaa sababay inay istaagaan howlihii dowladda qayb ahaan tan iyo disembar keedii trump ayaa ku sheegay hadal uu ka jeediyey xafiiskiisa aqalka cad in ay u taalo dimuquraadigu inay ansixiyaan miisaaniyadda difaacaysa xuduudda dowladda islamarkaana dib u furaysa howlihii dowladda dhexe waxaa kale oo uu sheegay in kulan gaaban uu xallin karo arinkan wuxuuna maanta oo talaado ah ku casuumo aqalka cad hogaamiyaasha koongareeska sidoo kale hogaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka wakiilada nancy pelosi iyo hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee dimuqraadiga sanadka jack shumer ayaa tilmaamay dhowr sharci oo miisaaniyad ah oo ay horey labada aqal u ansixiyeen si dowladda loo furo iyagoo lacag gaar ahna u sameeyey ammaanka xuduudda waxaana ay xuseen in dowladdu ay u xiran tahay oo keliya in madaxweynuhu uu diiday inuu ka tanaasulo lacagta shanta bilyan ka badan ee uu doonayo inuu derbi kaga dhiso xuduudda maraykanka iyo mexico hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan qaxootiga ayaa go'aansatay in gabadhii siddeed iyo toban jirka ahayd ee u dhalatay sacuudiga una carartay thailand ay tahay qaxooti ayna u aqoonsadeen qaxootinimo iyadoo hay-adda ay ka codsatay dalka australia in deganaansho uu siiyo gabadhaasi wasaaradda amniga gudaha ee australia ayaa waxay sheegtay inay ka baarandigayso codsigaasi ay hay-adda qaramada midoobey kaga dalbanayso dib u dejinta rahaf maxamed alqanuun alqanuunna ayaa waxa ay tagtay bangkok sabtidii iyada oo diyaarad ka soo raacday kuweyt kadib markii ay ka soo baxsatay qoyskeeda iyadoo sheegtay in haddii dib qoyskeeda loogu celiyana ay dilayaan waxaana markii dambeeto ay isku xirtay qol hotel taasi oo keentay in socdaalka tailan ay ka noqdaan go-aan gabadhaasi dib loogu celin lahaa madaxa booliiska socdaalka ee tailan surashate hakapan ayaa waxa uu sheegay in gabadha aabbaheed iyo walaalkeed ay talaadadii shalayto ay ka soo degeen bangkok laakiin ay diidtay inay la kulanto
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay dadweynaha maraykanka u jeediyey khudbad uu kaga hadlayo howlihii dowladda maraykanka oo xiran maalintii sagaal iyo tobanaad trump ayaa mas-uuliyadda xirnaanshiyaha dowladda waxa uu ku eedeeyey xisbiga dimuqraadiga oo uu sheegay inay diideen inay maalgeliyaan in la adkeeyo amniga dalka gaar ahaana in derbi laga dhiso xuduudda maraykanku la leeyahay mexico hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga oo kasoo horjeeda siyaasadda derbi dhisidana waxay ku gacan sayreen hadalka trump waxayna sheegeen inuusan runta ka sheegin sida ay wax u jiraan trump ayaa qorsheynayay inuu maanta aqalka cad kulan labaad kula yeesho hogaanka aqalka koongareeska maraykanka si loo dhammeeyo ismarwaaga la xiriira lacagta lagu dhisaya derbiga iyo weliba sida loosoo afjari lahaa hakadka ay ku jiraan qaybo ka mid ah howlihii dowladda maraykanka warbixin ku saabsan khudbadii madaxweyne trump iyo jawaabtii dimuqraadiga waxaa noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac kulanka ayaa dhacaya maalin kadib markii madaxweyne donald trump uu shacbiga maraykanka khudbad muuqaala uu jeediyey uu ugu sheegay inay jiraan arrimo bini'aadamnimo iyo xaalado ammaan oo isu soo taraya kuwaas oo ka jira xuduudda koonfureed ee maraykanka isagoo ku tilmaamay xaalad kalya laaba trump ayaa ka hadlay xaaladda derbiga xadka maraykanku la wadaaga meksiko hase yeeshee kuma aanu dhawaaqin xaalad deg deg ah oo ay kuwa ka soo horjeedaa sheegayeen inay suurtagal tahay in madaxweynuhu shaaciyo si uu derbiga u dhiso iyadoo koongareesku aanu meel marin Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis, and they have refused to provide our brave border agents.
dimuqraadiga koongareeska ku jiraa way diideen inay yaqiinsadaan dhibaatada waanay diideen inay siiyaan howlwadeennadeenna geesiyaasha ah ee xuduudda ku sugan agabka ay aadka ugu baahan yihiin si ay u ilaaliyaan qoysaskeenna iyo qarankeenna dowladda hakad waxay ugu jirtaa sabab keliya keliyaate hal sabab sababtoo ah dimuqraadigu ma rabaan in la maalgeliyo ammaanka xuduudka
trump ayaa koongareeska ka dalbaday shan dhibic toddoba bilyan oo dollar si uu ugu dhiso derbi xadiid ah halkii uu ka ahaan lahaa mid sagbada taasoo uu ku tilmaamay inay raali gelin doonto dimuqraadiga hase yeeshee dimuqraadiga ayaa u soo bandhigay in ka badan hal bilyan oo dollar hoggaanka dimuqraadiga oo ka jawaabaya khudbadda trump ayaa ku eedeeyey in uu cabsigelin ka dooranayo xal loo dhan yahay nancy belosi waa afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka The fact is, on the very first day of this Congress, House Democrats passed Senate Republican legislation to reopen government and fund smart.
xaqiiqadu waxa weeyaan maalintii ugu horreysay ee koongareeska dimuqraadigu waxay meel mariyeen sharci sanadka jamhuurigu ay dib ugu furaan dowladda islamarkaana ay si macquula miisaaniyadda ugu sameeyeen si macquulana xuduudda loogu ilaalinayo laakiin madaxweynuhu wuxuu ka soo horjeestay sharcigaa si wadajirka ah si dowladda dib loogu furo isagoo ku dheggan in cashuur bixiyayaasha maraykanka lagu dirqiyo in lagu khasaariyo balaayiin doolar derbi qaali ah islamarkaana aan habboonayn derbi uu mar kasta ballan qaadi jiray inay meksika dhisayso A wall he always promised Mexico would pay for.
hogaamiyaha xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha ama sanadka maraykanka shak shumer ayaa sheegaya in derbiga uu yahay mid aan muhiim ahayn sidoo kalena waxa uu shumer su'aal geliyey rabitaanka trump ee soo afjaridda hakadka dowladda Make no mistake, Democrats and the president both want stronger border security. However, we sharply disagree dimuqraadiga iyo madaxweynuhuba waxa ay rabaan sugitaan xooggan oo ammaanka xuduudka ah si kasta oo ay ahaataba waxa aanu si xooggan ogaga duwannahay madaxweynaha sida ugu habboon ee loo samaynayo sidaa daraaddeed sidee ayaynu uga midoobi karnaa xaaladdan qasan waxaa jira xal cad hakadka ka saar ismariwaaga sugitaanka ammaanka xuduudka waxaa jira sharci dejin isgarabsada oo ay taageerayaan dimuqraadiga iyo jamhuurigu si dib loogu furo dowladda iyadoo la oggolaanayo in doodda ammaanka xuduuddu ay sii socoto separate the shutdown from arguments over border security.
trump ayaa qorsheeyey inuu booqdo xuduudda koonfureed ee maraykanka maalinta khamiista ah taasoo qayb ka ah hirdanka ugu jiro inuu ku guulaysto taageerada bulshada si ay ugu suurto gasho in dimuqraadigu ay siiyaan waxa uu doonayo hadda hakadku waxa uu galay toddobaadkiisii saddexaad iyadoo boqolaal qof oo shaqaalaha dowladda ahi ay guryahooga joogaan sidoo kalena boqolaal kale ay shaqaynayaan iyadoon wax gunna aan la siinayn cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinay haddaba nuxurkii khudbaddii madaxweyne donald trump uu xalay tujiday iyo jawaabtii ay ka bixiyeen hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka koongareeska nancy pelosi iyo jack shumer ayaa maxamed cabdi sandheere iyo nuur bukhaari waxay ka wareysteen faysal daare oo u ololeeya xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota iyo jibriil ow maxamed oo bara ka ah jaamacadda ohio state kuna sugan magaalada colombus hadalkana waxaa ku horeynaya faysal daare oo ka hadlaya nuxurka khudbaddii madaxweyne trump
runtii nuxurka madaxweynaha khudbadiisa waxay ku saabsanayd in uu ku kastado taageerayaal xagga xisbiga jamhuuriga sida aada la socoto dadka jamhuuriyiintu khaasatan u codeeyay madaxweynuhu waxay aada iyo aada u taageersan yihiin in la dhiso xayndaabka ama derbiga udhexeeya ee dhinaca koonfureed ee dalka maraykanka iyo iyo mexico marka waxay isku soo duubo haddaad dhegaysto nuxurkiisu waxay ahayd in arrintan ay ay xal u tahay in la xal laga gaaro dadka soo galootiga iyo dhibaatooyinka dhaqaale oo uu ku tilmaamay ilaa shan boqol oo bilyan in dhibaatada mukhaadaraadka iyo maanduuriyaasha kasoo gala xadkani ay keeni karto waxaasoo dhan waxay ahayd arrin ujeeda oo siyaasadaysan oo lagula hadlayay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga waan gartay waa maxamed cabdi jibriil oo jooga magaalada colombus gobolka hoy haddaan u tago toddobaadyadan waxaa aada looga hadalhayay madaxweynuhu in laga yaabo inuu ku dhawaaqo xaalad deg dega taasoo u ogolaanaysa in lacag lacagaha loo qoonday wasaaradda gaashaandhigga uu ka qaado isla markaasna uu derbiga ku maalgeliyo khudbaddii sii dhowaan dhammaatay arrintaasi ma soo hadal qaadin maxay ahayd sababtu dabcan walaal waad mahadsan tahay waxaa la filayey arrintaas inuu ka shanqarin doono hase yeeshee waxaa soo baxday inuu madaxweynuhu arrintaas ka booday oo uu ku adkaystay inuu weli doonayo lacagtii shanta shan bilyan iyo toddoba boqol oo milyan oo dollar ah in congressku u ansixiyo marka weli waxaa muuqata in la kala taagan yahay labadii mawqif oo ahaa lacag ma bixinayna laakiin dowladda hala furo iyo lacag ayadoon lagu bixin derbigan dowladda lama furayo madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay mawqifkiisii dimuqraadiga hogaankooda sidoo kale mawqifkooda ayay ku adkaysteen marka waxay u muuqataa wadahadalka maanta dhici doona oo congaresska iyo ay yeelan doonaan madaxweynuhu inuu ka dhursugayo madaxweynuhu dabcan sida uu ballan qaadayna dowladdan xiran wuxuu sheegay xataa in haddii la doono ay xirnaan karto maalmo toddobaadyo bilo ilaa sanado haddii loo baahdo marka lama oga tallaabada xigta ee uu madaxweynuhu qaadi doono kale waan gartay faysal wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday khatarta ay la imanayaan dadka soo galootiga ah dalka maraykanka lambaruu sheegay inkastoo dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood markaa daawato telefishinada maraykanka ay lambarada diidayaan odhanayaan madaxweynuhu lambara aan sax ahayn buu isticmaalayaa markaa bal intee leegbu culayska saaray khatarta ay la imanayaan dadka muhaajiriinta ee soo gelaya dalka maraykanka runtii khudbadda madaxweynuhu ay ku wajahnayd sidii uu taageero uga heli lahaa shacabka maraykanka khaasatan shacabka isaga taageersan taasi waxay keenaysaa inuu aada u uga faallooday khatarta ay keenaysa ee xag dhaqaale xag amni iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan kooxaha gaangiska ah ama dhibaatooyinka badan ka geysta sida kooxda loo yaqaano m s thirteen waxaasoo dhan markaad isku soo xooriso waxa ay ku soo biyo shubanaysaa oo aan shaki ku jirin in uu madaxweynuhu dareemayo culayska siyaadada ee ka imanaya shaqaalaha tirada badan ee sideed boqol oo kun kor u dhaafay ee aan mushaharkoodii haysan iyo boqolaalka kun ee qandaraasleyda ee laga yaaba inay ku tiirsan yihiin ayaga laftooda dowladda dhexe ee federaalka ah marka taasi waxay uu rabaa inay culays ku saaraan kooxaha dimuqraadiga ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo iyagu haatan awoodda gacanta ku haya iyaguna waxay ku doodayaan in aan labada laysku xidhin waxyaabaha aadka u muhiimka oo aan aada uga helay oo shumar uu yidhi waxaa ka mid ahayd in maraykanka lagu aqoonsado taalada xorriyadda ee aan lagu aqoonsan taalo derbi oo dheer oo loo dhexaysiiyo labada wadan marka haddaad si aad u eegto waxaa laysku haystaa oo kale sidaad uga dhawaasay nambaradan uu sheegaya uu leeyahay madaxweyne laba boqol iyo lixdan iyo intaasoo kun oo qof baa la qabtay qaar waxay leeyihin nambaradu aad bay uga yaryihiin saddex boqol oo qof baa maalin walba maandooriye ku dhintay ayuu yidhi madaxweynuhu oo ay macnaha maandooriyahaas kulligiima wuxuu ka yimi xuduudda koonfurta dalka maraykanka taa lafteeda waa laysku haystaa marka waxa nambaradan laftooda shaki baa ka taagan laakiin waxay waxay keentay ujeedadii ahayd in uu kasbado shacab badan inay ku taageeraan tallaabada uu hayo inay tallaabo saxa tahay ujeedadaas waxaan aaminsanahay inuu qaar ka mid a hadafkaa gaadhay waa garta faysal waa mahadsan tahay jibriil nuur ayaa kula hadlaya nuxurka dimuqraadiyiinta khudbaddii ay jeediyeen gaar ahaan nancy pelosi iyo shumar markii madaxweynaha uu hadla kadib adiga oo soo koobay runtii dimuqraadiga jack shumar iyo nancy pelosi waxay ka midaysnaayeen inay madaxweynaha ku eedeeyaan in uu cabsigelin shacabka maraykanka uu ku cabsigelinayo dad soo galooti ayaa idin kusoo duulaan ah oo dalkiina dhibaato u geysanaya oo guryihiina baabiyanayo dadkiina dilaya inay inay arrintaas ku eedeeyeen halkii uu dadka midayn lahaa inuu dadka kala qaybinayo inay ku eedeeyeen waxay ku doodeen in derbigan uu sheegayo madaxweynuhu uusan lahayn wax wax tar haba yaraatee waanu celin kari doonin maaragtay dadka soo gelaya dalkan iyo waxyaabaha kale oo madaxweynuhu sheegaya sida dembiyada iyo daroogooyinka waxay sheegeen in ay ka midaysan yihiin ayaga iyo madaxweynuhu in amniga xuduudda la sugo in loo baahan yahay hase yeeshee lagu kala aragti duwan yahay qaabkii loo loo sugi lahaa amnigaas isaga ah maadaama waxa kale si kardoonaanshoo ay ka jirto ay tahay xeeladii loo mari lahaa sugidda amnigaas xuduudda waxay labada hogaamiye ee dimuqraadigu sheegeen in waajib ay tahay in horta dowladda la furo in dadka shaqaalaha ah oo shaqadoodii iyo mushaar la-aantu ay ku dhacayso jimcahan soo socda laga bilaabo in loo furo dowladoodii oo shaqadoodii iyo mushaaraadkoodii loosii daayo dadka qandaraasleyda in loosii daayo qandaraasyadooda dadka kale oo dowladda adeegyadeeda ay ka xiran yihiin in ayagana sidoo kale loo furo adeegyadii dowladda markaas kadib laga wada hadlo waxyaabahan kale u baahan in laga wada hadlo waxay madaxweynaha ku eedeeyeen oo kale sidii ilmo caruur oo caraysan inuu runtii wax ku dhegay oo halkaas sheega ku dhegay keliya uu dowladdii iyo dalkii o dhan u kharibayo waan gartay faysal haddaan u tago minneapolis jooga faysal waxaa la yidhahdaa doorashadii hadda lasoo dhaafay bishii november dhacday waxay dimuqraadigu ku guuleysteen dabcan aqalka hoose iyo xilal dhowr oo guddoomiyaasha gobollada amaba gobarnatooryaasha waxaa la yidhahdaa waxay ahayd diidmo la diidan yahay siyaasadaha madaxweyne donald trump ee ku saabsan gaar ahaan derbigan laakiin waxaad moodaa weli inuuna ka soo fuqin meeshiisii oo ku dhegan yahay tani xilliyada soo socda sidey u dhaawacaysaa amaba wax ugu taraysaa markii arrin darteed loogu codeeyo lagaga maaragtay lagaga codeeyey oo weli kusii dhegan yahay run ahaantii waxaa xaqiiq dhab ah in aan labada xisbi midna aysan dan ugu jirin haysashada iyo inay dowladdu sii xayirnaato oo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay dowladdu haysay ee halkaa ku xayirmaan in madaxweynuhu sidaan horeba uga dhawaajiyey wuxuu leeyahay taageerayaal gaara oo isaga aada ugu daacada taageerayaashaasi waxyaabihii u ballan qaaday baa waxay ka mid ahayd in la dhisi doono derbi labada wadan u dhexeeya madaxweynaha haddii aynu daraasad ku samaynay labadii sano ee u dambeeyey dabeecadihiisa waxaa ka mid a ilaa uu waxyaabaha uu damco uu ku guulaysto ama uu qeyb ka mida xelo maahane ma doonaya inuu shacabkii maraykanka ahaa ee uu hor darbi yimi ee uu yidhi derbi baan dhisayaa inuu hadda ka ogolaado kooxahan cusub ee dimuqraadiga ee howska aqalka hoose la wareegay inuu ka ogolaado marka isjiidashadu way sii dheeraan doontaa ilaa meel dhexe laysugu yimaado laakiin dhibaato waxay u keeni doontaa kuwa u taagan tartanka oo oo oo ay ku jira aqalka sare sanadka ee jamhuuriga ka tirsan baa laga yaabaa arrintan inay dhibaato u geyso waayo ayagu xal degdegay ka gaari karaan arrintan ayagoo aan kala tashan madaxweynaha oo codkiisa ay biidka ku samayn karaan waan gartay ugu dambeyntii jibriil oo jooga colombus sidaan xusnay madaxweynuhu maanta ayuu tegayaa aqal koongreeska si doodda arrintan loo sii wado rajada laga qabo in lagu guuleysto in howlaha dowladda dib loo furo dabcan sidaa faysal ka shanqariyey waxaa jiri kara wadooyin kale oo loo mari karo furitaanka dowladda oo aan ahayn in madaxweynuhu ogolaado tusaale ahaan haddii la helo xisbiga jamhuuriga ee xubno ka tirsan inay kusoo biiraan dhanka dimuqraadiga oo tiro saddex meelood laba meelood ah oo codkii labada aqalaha la helo waa laga maarmi karaa madaxweynaha saxiixiisa iyo diintadiisa labadaba laakiin suuragalna waxaa ahaa runtii hadda siday wax u socdaan maanta waxaa hadlay laba senator oo midna laga soo doorto colorado midna laga soo doorto alaska oo labaduba jamhuuri ay yihiin oo sheegay in dowladda in la furo ay waajib tahay marka maanta shir ka dhici doona lama filayo wax badan oo rajaa inay kasoo baxaan markii la eego haballadii la isdhaafsaday iyo jawaabihii la is siiyey dabcan arrin sii jiitami doonta u eg tahay madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu xuduudda tegi doono marka arrintan waxay u egtahay arrin uu ku ololeynayo oo uu dadka asaga taageerayaasha u ah oo xag jirka ah uga dhaadhicinayo in dalkani musiibo ku salaysan dadka soo galowtiga ah oo sharci darrada ah iyo dembiyaday geystaan ay aada uga jirto arrintaasna uu ka dagaalamayo
faysal daari oo u ololeeyaa xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota iyo jibriil aw maxamed oo bara ka ah jaamacadda ohio state kuna sugan magaalada colombus ayay kuwaasi ahaayeen waxaanay u warramayeen wariyaashana maxamed cabdi xasan sandheere iyo nuur buqaari halkaad nagala socotaan waa washington
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan wasiirkii hore ee tamarta ee israa'el ayaa qiray inuu basaas u ahaa dowladda iiraan sharci yaqaanada israa'el waxay sheegeen in wasiirka lagu xukumi kara xabsi dheer oo kooiyo toban sano ah faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre
wakaaladda amniga gudaha ee israa'iil ayaa bishii may xabsiga u taxaabtay doctor gonim sigef oo hore u ahaa wasiirka tamarta ee israa'iil isagoo ka mid ahaa xukuumaddii isxaaq raabin ee sanadkii wasiirka hore ayaa laga soo qabtay dalka guinea ee galbeedka qaaradda afrika iyadoo lagu eedeeyey inuu xog badan oo sir ah uu siiyey dowladda iiraan doctor gonin sigef ayaa markii uu xilka wasiirnimada ka degay waxaa sanadkii labadii kun iyo shantii lagu qabtay isagaoo isku dayaya in uu daroogo ka soo geliyo dalka holland una dhowfiyo dalka israa'iil arrintan ayaa keentay in lagala noqdo aqoonsigii dhakhtarnimada isagoo ahaa dhakhtar si gaara u shaqaysta tobankii sane ee u dambeeyey ayaa waxa uu ku noolaa dalka nigeria halkaasi oo uu ka dhex muuqday jaaliyadda yahuudda ah ee dalkaasi ku nool sirdoonka israa'iil ayaa sheegay in safaaradda iiraan ee ku taalla abuuja nigeria inay la xidhiidhay wasiirka hore iyagooo shaqo siiyey shaqadaasi oo ahayd in uu waxbaro ardayda ay dhaleen diblomaasiyiinta iiraan xer ilaalinta israa'iil ayaa ku eedeysay doctor gonin sigef inuu macluumaad badan oo la xidhiidha tamarta iyo dhismahoosaadka israa'iil iyo goobaha xasaasigaba u gudbiyey iiraan wasiirka hore ayaa ku doodaya in ujeeddadiisu ay ahayd inuu majara habaabiyo dowladda iiraan si uu dalkiisa israa'iil dib ugu soo noqdo oo looga cafiyo dembiyadii hore laakiin sirdoonka israa'iil ayaa sheegay in sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii ay ahayd markii ugu horreysay ee uu xidhiir la sameeyo diblomaasiyiinta safaaradda iiraan ee ku taalla nigeria kuwaasi oo ahaa saraakiil ka socday sirdoonka iiraan wasiirkan hore ee israa'iil ayaa la sheegay in tiraba laba jeer uu u safray dalka iiraan halkaasi oo uu madax sare oo sirdoonka ah kula kulmay wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in sirdoonka israa'iil ay ka codsadeen wargeysyada dalkaasi inaanay faahfaahin macluumaadka la xidhiidha arrintan iyagoo sheegay inay halis gelinayso amniga israa'iil xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya markana dhinacii heesaha heestii shalaambood codka axmed cali cigaal
dhegeystayaal waanu ka xunaa heestaasi inaanu idin dhammaystiray weyno cilad xagga maqalka ah waxaanse idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banxaristii jannaha ka waraabiya cumar dhuulle iyo heestiisii xaafuun
dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan si toosa aad uga dhegaysanaysaan washington qodobada ah idinku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii heesaalaha ee dhaqanka iyo hiddaha doodii gaabneyd iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii oo kooban
madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne donald trump bool manaforta ayaa xog ku saabsan codadka ra'yi ururinta dadweynaha la wadaaga qof xiriir la lahaa sirdoonka ruushka sida ay shaaca ka qaadeen waraaqo maxkamadeed oo la diiwaan geliyey talaadadii shacka qaadistan ayaa sii xoojinaysa cadeymo isa soo taraya oo muujinaya in ololaha trump laga yaabo inuu isku dayey inuu la shaqeeyo ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweynaha labadakunyolixyotobanka si kastaba dacwad oogayaasha federaalka ayaa weli wax kiis ah aan u samayn inuu jiray shirqool uu ku lug leeyahay ama ay ku lug lahaayeen
hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan qaxootiga ah ayaa waxay go'aansatay in gabadhii siddeed iyo toban jirka ahayd ee u dhalatay sacuudiga una carartay tailan ay tahay qaxooti iyadoo hay-adda ka codsatay dalka australia inay deganaansho siiso gabadhaasi wasaaradda amniga gudaha ee australia ayaa waxay sheegtay inay ka baarandegayso codsigaasi al-qanuun ayaa waxay tagtay bangkok sabtidii iyada oo diyaarad ka soo raacday kuwait kadib markii ay ka soo baxsatay qoyskeeda iyadoo sheegtay in haddii dib loo celiyana qoyskeeda ay dilayaan madaxa booliiska socdaalka ee tailan wuxuu sheegay in gabadha aabaheed iyo walaalkeed ay talaadadii ay ka soo degeen bangkok laakiin gabadhu ay diideen la kulanto madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska ayaa shalay oo talaado ahayd ku caddeeyey khudbado telefishinka dalkaasi laga baahiyey in inkastoo ay isku raacsan yihiin adkeynta ammaanka xuduudda haddana in ay ku kala fog yihiin heerka iyo dhaqaalaha la gelinayo ilaalinta xuduudda is-horfadhiga labada dhinac waxa uu sababay inay istaagaan qayb ahaan howlihii dowladda dhexe tan iyo diseembar labayolabaatankeedii trump ayaa ku sheegay hadal uu ka jeediyey xafiiskiisa aqalka cad in ay u taalo dimuqraadigu inay ansixiyaan miisaaniyadda difaacaysa xuduudda dowladdana dib u furaysa waxaa kale oo uu sheegay in kulan gaaban lagu xallin karo arrinka wuxuuna maanta oo talaado ah ku casuumo aqalka cad hogaamiyaasha koongareeska ee dimuqraadiga sidoo kale hogaamiyaha aqlabiyadda koongareeska nancy pelosi iyo xubnaha laga tirada badan yahay ee dimuqraadiga sanadka jack shumer ayaa tilmaamay dhowr sharci oo miisaaniyadda ah oo horeyba labada aqal u ansixiyeen
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay muhaajiriin la socda doon u socotay qaaradda yurub ayaa waxa ay ku gadoontay xeebaha libiya iyadoo la sheegay in dadkaasi qaarkoodna ay dhinteen kuwo kana la aaminsan yahay inay badbaadeen lana baadgoobiyo faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada kaahira nooga soo diray wariyeenna xuseen saxnuuni wararka laga helayo dalka libiya ayaa sheegaya in laga helay meedad muhaajiriin ah oo gaaraya shan qof ah xeebaha dalkaasi kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen ururka bisha casa magaalada sirta ee dalkaasi ayaa sheegay meedadka muhaajiriintaasi in laga helay xeebta deegaanka haraawa oo afartan kilomitir u jirta magaaladaasi saraakiisha ururkaasi ayaa sheegay meydadka muhaajiriinta in la dhigay tallaajada isbitaal ku yaala magaalada sirta warku waxa uu intaasi ku darayaa in meydadka tahriibyaasha loo gudbin doono magaalada masraata si loo marsiiyo tallaabooyinka qaanuuniga kooxaha wax badbaadiya ee dalkaasi ayaa baadigoobaya haddii ay jiraan dadka badbaaday doonida degtay oo la rumaysan yahay tahriibyaal kale oo sharci daro ah inay saarnaayeen ciidamada ilaalada badda libiya ayaa si weyn u ilaaliya xeebaha dalkaasi si ay uga hortagaan in doonyo sharci daro ay ka baxaan waddankaasi islamarkaasina waxa ay soo badbaadiyaan haddii ay la kulmaan dooni degtay oo ay saaran yihiin muhaajiriin sharci daro ah dowladaha midooda yurub ayaa heshiisyo dhowr ah la galay dowladaha libiya iyo masar si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darada ah inkastoo weli dalkaasi libiya ay ka baxaan tahriibayaal sharci daro ah dowladda masar ayaa ku guulaysatay saddexdii sano ee ugu dambeysay inay joojiso gebi ahaanba qulqulka muhaajiriinta ee ka bixi jiray xeebaha dalkeeda inta la rumaysan yahay kumanaan muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka afrika iyo carabta ayaa ku geeriyooday xeebaha liibiya sannadihii ugu dambeeyey kuwaasoo ku halaagsamay badda mediteraneanka muhaajiriinta u dhashay dalalka ethoobiya suudaan ereteriya soomaaliya iyo dalal kale oo carab ah ayaa inta badan ka tahriiba xeebaha liibiya si ay u gaaraan dalalka reer yuruba kuwaasoo ka soo hayaamay dagaalada iyo shaqola'aanta ka jirta dalalkooda xuseen saxnuuni v o a kahira
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ee iminka jirta ayaa wakhtigeeda waxa ka dhiman muddo laba sano ah waxaana inta aan la gaarin xilligaasi waajibaadka dowladda loo igmaday ka mid ah inay ka shaqayso hannaankii dalka ay u gaarsiin lahayd doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro labada kun iyo labaatanka haddaba marka la eego sansaanka iminka muuqda iyo qaabka ay u soconayaan dadaalada loogu diyaargaroobayo arrimahaasi suurtagal ma tahay inay doorasho qof iyo cod ah dalka ka dhacdo marka la gaaro sannadka labada kun iyo labaatanka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya suldaan cali axmed nuur oo loo yaqaano suldaan cali horseed iyo nabadoon shiro faarax oo labaduba ka tirsan waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya suldaan cali horseed aniga taas haddaan rabo waxawaa sowaa soo gaabinahayaa ee waxaan isleeyahay koob iyo labaatanka doorashada laga hadlahayo sida hadda markaan aan nahay oo aan ku soconno haddii laga hadlahay doorasho sidaasu ma dhici karto one man one board wax la yidhahdaa kama dhici karto soomaaliya saasaan anigu aaminsana sababtuna waxay tahay doorashada waa laga horeeyaa hanaan ka horeeya ayaa jira hanaankaas waa asagaahoo ka horeeyaahuna wuxuu leeyahay waa in la helaa nabadgelyo waa in la helaa dib heshiisiin waa in la helaa tirakoob waa in la hegaa xog ku salaysan xogogaalnimo dalka iyo dadka dhexbartankiisaa in la hela wey laakiin haddii aan intaa midna lahayn nabadgelyada ugu horraysa sida annagu aan barannay oo aan naqaano kullu shayin bacda salaam ayaa la leeyahy shay kastaa huwa nabad ayuu ka dambeeya ayagoon dad aan nabad haysan doorashaad sheegaysaa ayaga xataa inay isi salaamaan oo wax ku fakeraan oo tartiibtooda faker helaan oo naasahama kama suuragelaynin hadeerayba taagan tahay sidaoorasha maya ma jirto anugu ma aragno sida hadda aan nahay haddaan ku socno aan wax laga bedelin oo aysan dhicin in system kale lala yimaado ma jirtaan leh haye nabadoon shire
haa baan leh inay doorasho ka dhacayso labada kun iyo labaatanka haa sababto ay tahay waxaa la yidhi calaamatulmadar asaxaab nimankan dowladdani maamulkan dowladda dhisitaankeeda iyo jiritaankeeda waxa awalba caqabado badan ku ahaa waan iska warqabnaa waxaa hortaagnaa oo caqabado ku ahaa niman ayana sidoodoo kale gaamuray xoogag lahaa jiritaan hoob ciidamo intaba marka soomaalidu waxay tidhaahdaa sal hayaa suuf jiida hadday maanta marka ay nimankii intooda badan ay nidaamkii iyo isdhexgalkii iyo dowladdii iyo federaalkii ay la wadaagayaan waxaan malaynayaa way dhacaysaa insha allah sideedaba hanaan dowladnimo waa wax qaali ah mana qarsoomo hanaan dowladnimo baa muuqda hanaanka dowladnimo muxuu yahay guddi doorashaa la sameeyey isdhexgal baa la sameeyey maxaa dalka dan ah baa la sameeyey waxaa lala tala wadaagay isimo iyo nabadoonno iyo cuqaal baa lala tala wadaagay ergayaal la isugu yeeray shalay baa martaqaanaa baa laga arriminayayoo inay ka dhici karto oo sal weyn ugu tahay wixii ayada dhexdeeda ah maadaama ay nidaamsatay oo aan la soo farageli karin waxaan qiyaasayaa inay haddana doorashadiin ay toos uga faa'idaysan karto ay dhici doonto suldaan cali horseed waxaad tiri doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto sanadka labada kun iyo labaatanka maxaa diidaya inay doorasho dhacdo anigu waa sababeeyo waxaan ku sababeeyo waxay ahayd ditayliscad ayaan sheegaa halkan waxyaalaha yaalla doorashadu waxaa la rabaa in natiija ka soo baxdo waxaa la rabaa in ay noqoto mid loo dhan yahay oo dadka soomaaliyeedoo dhan doorashadaas ay ka qayb qaataan maadaama ay soomaali yihiin doorashadaas marka sababtii looga qayb qaadan lahaa ayaan meesha oolin gobolka nabadda ah magaalada xamaroo hadda aan joogno haddii sistamka runtaahoo maanta ay ku taagan tahay la fiiriyo nabadu kama jirto nabadda ka jirtaahu waxay tahay maaragtay dadaal badan ha sameeyoon dowladda anagu anugu hadda ma dhimin anugu waxaana dadka ugu sarreeya oo dowladda taageera waxaan ku taageeraynaa huna micnaheedu ma aha anugu inaan leeyahay farmaajo iyo xasanaan taageeraya dowladnimadan sideedaba anagu taageerna laakiin dariiqa hadda ay ku socoto soaad garatama dowladuna meel ku gaari mayso doorashana looguma qaban karo ummadan ma ogi haddii sidii maaragtay dhacday hadda sanadkii mataqaanaa labiyo tobankii oo kaleeto la yidhaahdo dadka hanti la soo ar layska leeya waa sheeko kale laakiin doorasho noocaasahoo mataqaana ummaddu one man one ford oo qofku intuu codkiisa qaado dhalaq ku siiso tartiibtiis isagoo deegaankiisii jooga deegaanka laga bootaynaya halkuu yaalla ofart maalan gobollada waad ogtihiin waxaa ka jira sida ay u dhaqan yihiinna waad ka warqabtaan guddi kasta ha tago meel kasta ha laga bilaabo waxaan dareemahayaa inaysan jirin cid doorashadii sidii la qaban lahaa iyo ma ogi jaanis waa la haystaa haddii labada sanooo hadda laga shaqaynayo oo dhiman sooma garan mideeda kale waxaan waxaa lagu ablikaaraynaya waxa weeye waa xisbiyo xisbiyadii waayahay waa la duwaangeliye shahaadooyinaa la siiye waxbaa la qabta halkaanay mareen hawshoodii ku dhex jiraan hadda xisbiyadii ma u madax bannaan yihiin waayo marka mataqan inay shaqo qabtaan waay waa maya nabadoon shire waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay inay dalka doorasho qof iyo cod ah ka dhacayso marka dowladda iminka jirtaa wakhtigeedu dhammaado maxaa kuu muuqda oo aad is leedahay arrintaasi way ku hirgeli kartaa walaalow haddaan indhaha aanan istirayn waxaa la yidhi waa yeel waa kumaali waa annagoonaan iska yeelyeelinba dowladdan inay waxqabatay waa muuqataa higsadkeeduna inuu wanaagsan yahay waanu aragnaa meesha ay wax laga soo bilaabay ama ay mari jireen ama ay ahayd soomaaliya ay joogtayna waynu ogna sidii ay ahayd shalay iyo maanta meesha ay marayso wax isu dhowtoona ma aha wiilkuna caawa inta dhasho inta ma qaangaaro berinta geela lama raacsan karo in laga warsugo waa wax qaali ah waxaa la yidhi caanaha dhan xoorta iyagaa kuu soo dhici doontee in laga warsugo oo taymkeedii la siiyo oo jaaniskeedii la siiyo oo xitaa tusaalaynta intaynu macaaradi lahayn la yidhaahdo qaababkana waxaydinooga maqan yihiin ilan waan wada leenahay maaha dowladdu farmaajo iyo cali khayra base maaha dowladdu waa shacabka shacbiyaduna waxa weeye wax in la hagay u baahan yihin hagitaankooduna waa loo tilmaamay tilmaantuna waa wax lagu wada taagan yahay inay doorashadu dhacayso waxaa meesha ka muuqdo gudiyaa la diray cirbixiyaanadu markii la diro sahamadu waxbay soo sheegaan gudiyaa la diray gobol walba waxaa loo diray dad mataqaanaa ka tirsan guddiga doorashada waxa dib u heshisiintii baa socotay intaasoo howlaha la isku dhex waday marka doorashadan labada kun iyo labaatanka inay dhacayso haddee ninkaan aan la gaarsiin waa waa meeshiisa laakiin waxaan anigu rajaynayaan ku hanweynahay inay doorashadaa dhici doonto haddii aan laydin waxaannu joognaa gabagabadii doodda waxaan jeclahay inaan hal su'aal idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali horseed
waxaa la rabaa horta waxaa la sheegahaya in laga run sheegaa la rabaa dadnimadu waxay ku jirtaa qofku haddii xataa waxa uusan qaban inuu yidhaahda ma qaban oo dembigiisa qirtaa sharaf ah socod gartam war dowladdu wixii ay qaban doonto annagu dowladda mucaarad kumeh dadkoo dhanuna waa ka wari nin nooga dhownuna ma jiro laakiin warka xaqiiqadah runtaah yaalla waxay tahay meeshaan kelmadaa taala war koob iyo labaatanka marka la gaaro sanadkaas doorasha ma dhici kartaa oo hanaankii iyada ahadoo wanmaan wanfood ma dhici kartaa weeye horta wax nala weydiinaya mar hadday saas tahay anugu waxaan qabaa inaysan dhici karin hadday sida hadda aan ku soconnay socon wixii ay ku dhici lahayd ilaahay qur-aankiisu leeyay innaa jacalnaa kullu shayin sababan fa atbaca sababan ufard shay kasta sababaan u yeelnay sababtaasuuna ku dhaqaaqa ayadaas meelaan hayna ma mari karo erayga hadda walaalkay ku tilmaamay oo uu leeyahay calaamatulmadar fi saxaab annagu hadeeraabaan u jeedna mahmaadaas waxay qusaysaa waxa sirdaa hadeer jirtayba qusaysaa hadda waxa weeye calaamadii ayada ahayd oo ay ku nabadgelin oo haw nabadgelyada lagu garan lahaa oo lagu garan lahaa dadka wacyigelintiisa lagu garan lahaa oo laysku xog waraysan lahaa oo lagu wada hadli lahaa meeshaan kama jiraan saxad garta waa xaqiiq runta marka laga hadlo taas ayadaana waxay haddii aysan imaan in dadka la wacigeliyo haddaysan imaan in dadka lala hadlo haddaysan aysan imaan in dadka loo xog warrabo haddaysan noqon aysan imaan mataqaana dadaal dheera in la saaro oo dadka laga dhaadhacsiyo haddii aan xisbiyada jira ee shahaadooyinka la siiyey oo dowladdu shahaadada siisan aan la xaq dhowrin oo aan dhammaantood loo helin mataqaana in war la yaqaano iyo nadaab la yaqaano iyo maalin la yaqaano iyo hadal la yaqaano iyo qaab la yaqaano inaan loo aan loo helin horta warashadu halkeed say u dhacaysaa dadka xisbiyadan ka tira waxa way xisbiyadu shuruuday leeyihiin iyo barnaamijyay leeyihiin gobollada inay tagaan intaasoo kunoo qof ay ka iska diwaangeliya gob walba inay iska diwaangeliya waxa ku yaalla ma malayn kartid goormaa marka la gaaraya waxaasoo dhan dowladda barnaamijyo kale ku mashquulsantaha barnaamijyada ay ku muquulshantaha hadda waxa weye haddii wax ka hagaageenna waa haddii aysan ku hagaageenna waa dhammaadeene waxaan leenahay loo soo jeesto midaan ayada si ay mataqaan u dhacdo doorashada haddii kaleeto oo ay sidaan kusii socoto day qof kasta waa u jeedaa inaan doorasha dhacayn yaa dadka been loo sheegay haye nabadoon shire walaal waxa weeye saaxiibkay hal inay wax ka noqdaan waxa weeye lama jeceli waxaan leeyahay soomaali oo dhan waxa deeqda nabaduna waa wax yar waana wax weyn wakhtigu ilaahay nabadda ummaduna waa xag minallaahi bay ka soo degtaa waxyaa wakhtiyo badan oon soo marnay oo dhibaato badan oo xaaladeedu xasaasi waan soo marnay maanta waxaan ku taagannahay doorashadii inay dhici karto oon ku sababeeyey walaalkay fataba sababan annaga haddayba ku taagan tahay sababta aan la jaanqaadno garabka aan taagnaano oo dhinacyahooda aan taagnaano sababta keliya u dhima waa inagoo garbahooda istaagno oo xisbiyada iyo taageerooyinka oo dhanoo garba waana taagannahay wayna ku socotaa intaa waxaan kaga sii dhowaanayaa nin walbay dhanbay anfacdaa nabadda iyo dowladda iyo horumarka doorashaduna meelaha ay ka dhacday meelaha ay ka dhici doonto waxa weeye ififaalaheeda haddii nagama qarsoona nagama qarsoona dadka ilaah waa ku royaa wacyigelintooda saadaashooda rajada laga sii qabo ee loo sii diyaargaroobayo ma wax qarsoon ma aha marka insha allahu haddii alla idmo noolaa gaaree waxaan rajaynayaa doorashadaas inay ku imaan doonto oo si saxa u dhici doonto mid laga sheekeeyana ay noqon doonto insha allah hanaankii doorashana waa loo socdaa annagoo hadda u diyaarsanna maamul meesha la yidhaahdo doorashadu inay dhacaysana waxaan waanu ku wada ayidsannah kuwa wax doortay oo maamul goboleedyada siday nabadda oga dhacday baanu rajaynaynaa inay midda dambena oga dhaci doonto haddii alla idmo oy tahay nidaam iyo doorashu waa soo mareen haddana tan toodii oo ummadda siman tahayna waa la dooranaya insha allah waxaan ku haweynahay doorashadaas inay dhacdo ilaahu noo ridoon nin iyo cod inaan helno insha allah dhegaystayaal intaa ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cali horseed iyo nabadoon shiro faarax oo labaduba ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
xasankaafi qoysta ayaa dhegaystanaya dooda gaaban haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada sidaan marar badan kaga ballan qaadeen barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan lafagurka maansada iyo maansayahanadii hore dhegaystayaal waxay u badnayd labada maanso ee la isku dhereerinayaa inay yihiin kuwo si toos ah ay laba maansayahan isugu halceliyeen markaasoo lafagurayaashu ay eegi jireen meelaha uu hebel ku fiican yahay meelaha uu ku liito meeliska uu laaxinku kaga jiro midka uu ku sugay iyo sababaha labada mid ahaan ay guusha ku siiyeen kan kalena ay ku hoojiyeen dhinaca kalena waxaa si siman loo lafaguri jiray laba gabayoo aan la isugu jawaabin ujeedda ahaansa isku mid ah amaba isu ogog leh kuwaasoo maanseyahanada tiriyey ay isku xilli nool yihiin amaba ay noolaayeen labadaas arrimoodna aan tusaale idinka siiyo maanseyahankii soomaaliyeed ee salaan carabey la odhan jiray ayaa waayadii dambe ee da'diisu ay hore u badatay wuxuu tiriyey gabay dheer oo uu ku waaninayo cabdilaahi baasha nin la odhan jiray adeerna uu ugu qumanaa ninkaasi isaga oo cadan jooga ayuu malaha waxtar ka jeeqaaqay niman ay u dhaxeen dhowr dumar ah oo isaga iyo salaanba ay xigaalo ahaayeen ha yeeshee wixii uu ka doonayay kama uu helin umana ay sooriyeyn siduu ka malaysanayay dabadeedna wuxuu tidhi tixaggaa gaabanoo uu ku maagaayo raggaas ay xididka ahaayeen ee reer cadmeedka ahaa dumarkii haddaba uu raggooda mactuufeeyey ee sidaan soo sheegay ay qaraabadana ahaayeen ayaa iyaga oo ninkaa ka eed sheeganaya saraan u dacwooday markaas baa isaguna cabdilaahi ka codsaday inuu tiriyo gabayo kale oo uu kaga cudur daaranayo kuwii hore ee uu xididka ku maagay ha yeeshee intaa gar loogu leeyahay cabdilaahi ma garaysan maalintaas gabaygii ay arrintaasi ka soo saartay wuxuu saraan ku bilaabay canaan kulul oo uu cabdilaahi ku hiifay kuna haaraamay laakiinse isla markiiba wuxuu isu rogay hawaala waran iyo walwal xaddi weynoo ku saabsan isaga aakhiradiisa iyo hubaalla-aanta ka haysata waxa uu xabaasha iyo nolosha dambe ku mudan doono isla waayadaas ayaa waxaa isaguna gabiyey cumar xuseen gorse oo cumar isteeliya loo yiqiin reer berberana ahaa wuxuu tiriyey tix iyaduna hawaala warana aakhira ka walwalna aan ka taganayn ha yeeshee dulucdeeda tooska ahi ay ahayd in weligeed uu reerkoodu magaalada berbere buddiga u ahaa gadaalkiise lagu qabsadayoo lagula murmay taasna wuxuu ku tilmaamayaa wax aan la yaab lahayn oo ka mid ah ifafaalayaasha beryahaas geyiga soomaalida intiisa badan looga soo tabinayay qararaha labadaas gabay ee salaan iyo cumar ay kala lahaayeen ayaa qaar lafagorayaasha ka mid ahi isbarbar dhigeen ararta salaan aan idiin hormariye wuxuu yidhi cabdilaahi baashow cataqay gabay caraadkiisa maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigaya sidaan cadadka biluhu u tirsaday waan cabsanayaaye ishahan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye calli yahay ceradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wad isaariye nafcan kuurka loo yimid rabbaa caaqibuu garan buu yidhi cumar xuseenna nin isna cumar la odhan jiray intuu ku halqabsaday ayuu yidhi cumar maxamedow gabaygii ka tegey curitinkiisiiye cibaadaysan mooyee adduun caashaqii dhigayee cuqaashii horeeto iyo intaan cali ka soo gaaray ama aan caddaanba u arkay yaan caari laga hayne haddaan caafimaad iyo xarago cidi ku waaraynin caqlinimaan lahayn ba isdhiba iyo caamo iyo liida buud meris qura oo labada maansayahan uu mid waliba ararta gabaygiisa ku daray waa kan labaade ayay lafagurayaashu salaanna ku dhaliileen cumar xuseenna ay ku ammaaneen sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen qofku markuu gaboobo waa geeri wuxuu sugaa intaan xabaasha loo walwaalinna waxa inuu ka murugoodo ay tahay waa aakhiro iyo janno iyo naartooda loo taxaabi doono salaan oo markaa waayeel ahaana waxaa ku habboonayd gabayga qaybihiisa dambaba siduu yeelay intuu yeelo inuu nolosha dambe ka walwalee ma ahayn inuu ka hamiyo wax la quuta iyo adduun uu maalmo yar dabadood ka jiciilan doono sidaas awgeed bay ku dhaliileen meeriskiisii ahaa maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigay waxayna ka sarraysiiyeen cumar xuseenna ugu bogeen kiisii ahaa cibaadaysan mooye adduun caashaqii dhigay waa tahay iyada oo aan mid kale la garab dhigayn ayaa gabay la tiriyey lalafaguri karaa lana soo bandhigi karaa qofka tiriyey meelaha uu ku fiican yahay iyo dhinacyada uu ku liito sida erey dooradka iyo meerisyada uu ka kooban yahay ee in lagu halqabsado mudan tuducyadiisana soo jiidashada u yeeli kara taasna aan tusaale idinka siiyo kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii ayaa waxaa duulay cod uu ku jiray gabyaagii caanka ahaa ee aadan yuusuf la odhan jiray oo aadan carab ku magac dheeraa haatanna ku dhowaad labaatan gu sii mootan colkaasi isaga oo isu haysta inuu guul la soo laabtay ayuu rugihii uu hortii ka ambabaxay ku soo noqday markaas baa waa la sugaayee si loo waraysto waxay dadkii degaanku ku soo urureen fagaagga aqal uu ku jiray maansayahankii weynaa cali dhuux oo markaa da' bastiis la ahaa aadan ayaa kolkaa gabay dheeroo warbixin iyo faanba isugu jira halkii ka bilaabay isaga oo adharta ku soo qaaday gabowgii uu cali la liitay iyo in isagu uu diyaar u yahay in calanka maansada uu kala wareego wuxuu yidhi nin gaboobay geeri iyo nolol wuu gudboon yahay ee haddii cali gugiisii u warramay waa gobaysane eh anigaa dhulbahantaha u galay gabay halkiisiiye gafna kuma daree waa kitaab waxaan ka guurshaay sida saneef galgaalah yaan baryahan gaana ka ahaaye waataan ka gabagaabsan jiray gaaf la ii dhigo e balaan caawa gaax baan hayee iyo rag gufaacod siday igu warrameen calidhuux oo madashii gabaygaa lagu dhagaysanaye goobjoog u ahaa ayaa aadan wuxuu ku qabsaday adhartiisa meeriska ugu horeeya ee ah nin gaboobay geeri iyo nolol wuu gudboon yahay sababtuna waxay tahay qofka gaboobaa geeri iyo nololi inaanay u sinayne uu mar walba jiro dhinaca geerida sidaa darteedna macno ahaan uu meerisku yahay mid jaban laakiinse aadan carab oo labadii kun iyo kowdii ambuuhoodla kula kulmay wuxuu ii sheegay in meeriskii uu isagu gabayga ku bilaabay aanu sidaas u odhanne kii isagu yidhi uu ahaa nin gaboobay geeri iyo silic uu u gudboon yahay taasna wuxuu eeddeeda dhabarka u saaray rag ay xinif lahaayeen colaad maanso ay ka dhexaysay dhagaha dadweynaha degaankana ay ku loolami jireen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja markana dhinacii heesaha
heestaasi ayaan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddani galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doonanaa nabadgelyo
Thank you.
This is VOA News. I'm Liz Palka. President Donald Trump urged